galab waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington waa galabnimo axada taariikhduna ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha oktoobar ee sannadka laba kun iyo saddexiyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojada gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haataana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah soomaaliya oo laga xusay sanad guuradii koowaad ee qaraxyadii marlabaad shan sanno gudahooda lala beegsaday iskoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaan halkan isugu imaannay inaan xusuusanno dadkeennii xaqdarrada lagu dilay dadkeennii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidna la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabbayaal ay ku jiraan oo ganacsato ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha haweenka waxaan u soo jeedin lahaa gabdhaha soomaaliya inay isbaaraan si maaragta cudurkan wakhti hore loo ogaado caalamka hore u maray wakhti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo ceerle isagoo ah rasa kansar ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage asagoo ama leebalka saddexaad ama afraad maraya ayaa u badan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirka caafimaadka maamul goboleedyada iyo weliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka waaweynah ciidamada israa'iil ayaa la filayaa inay ballaadhiyaan howlgallada dhinaca dhulka ee ay ka wadaan qasa xilli diyaaradahooda dagaalku ay duqeeyeen boqolaal meelood oo ay xamaas ku sugan yihiin sida militariga israa'iil ay sheegeen maanta arrintan oo ra-iisul wasaare benjamin netanyahu uu ku sheegay wejigii labaad ee dagaalka saddexda toddobaad socday khadka telefoonka iyo weliba internetka ayaa qayb ahaan dib ugu soo laabtay qasa maanta kadib in ka badan hal maalin oo ay ka maqnaayeen taasi oo si daran u saamaysay howlgalladii samata bixinta xilli israa'iil ay burburisay bartilmaameedyo ay kooxda xamaas maamusho shacbaan axmed oo ah howlwadeene bulsho oo ku sugan qasa xilli ay israa'iil ku boorisay in laga soo baxo dhinaca koonfureed ayaa sheegay in israa'iil ay ka jartay dunida inteeda kale si ay u baabi'iso oo ay maqlayaan waa sida uu sheegay dhawaaqa qaraxyada balse ay u riyaaqsan yihiin dagaalyahanada iska caabintu in ay ku joojiyeen meel fog ruushka ayaa haddii sheegay inay soo rideen lix iyo soddon diyaaradood oo ah noocan duuliyaha lahayna darooniska loo yaqaano xilli habeennimo ah oo ay dulmareeyeen badda madow iyo weliba jasiiradda amaba gacanka krimiya ukrain ayaa sare u qaaday ololaheeda ka dhankaa ruushka iyagoo aan ka hadlin weerarkan habeennimadii hore dhacay laga soo bilaabo kulankii axaddii ay jabaan ku yeesheen wasiirada ganacsiga ee g toddoba ayaa waxa ay soo saareen bayaan wada jira oo ku saabsan duulaanka ruushka ee ukrain iyago oo ku tilmaamay mid aan naxariis lahayn oo aan loo dulqaadan karin iyo weliba dagaal sharci darro ah oo weliba gardarro ah jaamacadaha ruushka ayaa lagu soo warramayaa in lagu amray inay joojiyaan wadahadal kasta oo taban inta lagu jiro dhaqdhaqaaqyada tacliinta ee ku saabsan siyaasad kasta oo ruushka dhaqaale iyo weliba bulsho waxaana wasaaradda difaaca ingiriisku ay sheegtay axaddii warkaasi tallaabadan ayaa calaamad u tahay amaba calaamad u ah xadidaadda hanaanka macluumaadka ee xilligan dagaalka ruushka waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda iyadoo intaasina ku dartay inay sii adkaynayso arrintani in si furan looga hadlo arrimaha siyaasadda ugu dambayntiina mas-uuliyiinta dalka hindiya ayaa sheegay in hal qof oo uu dhintay ugu yaraan labaatan kalena ay dhaawacmeen qaraxyo xidhiir ah oo subaxnimadii maanta ka dhacay xarunta kalaamasraay ee shirarka lagu qabtay ee ku taala kerala halkaas oo kulan ka socday wargeyska the times of india ayaa ku warramay in toban qof la dhigay qeybta gubashada ee cusbitaalka halka laba qof oo kalena ay ku xidhan yihiin mashiinada dadka naqaska ka soo gura amaba ka soo saara mid ka mid a saraakiisha ayaa sheegay in miinada dhulka lagu aaso oo loo adeegsaday qaraxyadan sida uu wargeysku xusay amaba u daabacay mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kooxda qaabilsan amniga qaranka la geeyay halkaasi si ay baadhitaan ugu sameeyaan qaraxyada halkaasi ka dhacay dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynana waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka v o a aad iyo aad ayaa dhegeystayaal galab wacana wanaagsan aan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay munaasabada lagu xusayay qaraxi lala beegsaday isgoyska soobe gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya sannad ka hor maanta oo kale ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho qaraxyadan ayaa loo adeegsaday baabuur iyo weliba bajaaja laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku dhowaada boqol iyo soddon qof ayaana ku dhintay halkaasi halka in ka badan saddex boqol iyo soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa marka laga reebo qaraxii sooba ee dhacay afariyo tobankii bishii oktoobar ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban warbixintanna waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste isu soo baxan oo ay soo qaban qaabisay dowladda soomaaliya ayaa waxaa isgoyska soobe isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ay ku jiraan arday waalidiin iyo ganacsato waxaana halkaasi kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya faarax cabdulqaadir oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey kuwii ay ahaayeen dadkii sagaaliyolabaatankii oktoobar lagu qarxiyey isgoyska soobe waxaan halkan isugu imaanay inaan xusuusanno dadkeennii xaqdarrada lagu dilay dadkeennii la gumaaday iyagoo jidkan iska socdo oo aan cidno la dagaalamaynin oo hooyooyin ay ku jiraan oo aabbayaal ay ku jiraan oo ganacsato ay ku jiraan oo wasaaradda waxbarashada ay shahaado u soo doonteen oo masaajidkaas oo beydkii ilaahay ah iyagoo ku tukanaya lagu qarxiyey dadkaas inaan xusuusanno oo aan u ducayno ayaan maanta halkaan isugu imaanay dadkaa maxaan leennahay ilaahay ou dembigooda dhaaf magacyadoodii waa kuwa halkaa ku wada qoran markaa jidkaan soo maraysaan inaad xusuusataan inay waalidiin ahaayeen inay walaalo ahaayeen inay carruur ahaayeen sidoo kale waxaa xusuusanaysaan kuwii xaqdarrada ku dilay kuwii gumaaday kuwaas waa kuwa naarta ka shaqeeya wey dad aanan waxba galabsan oo miskiina qofkii dila muxuu noqonayaa aalunaar ayuu noqonayaa annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la dagaalanno ciidankeenna uu la dagaalamo ummaddeenna ay la dagaalanto annagana waxaan ballan qaadaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay inaan carruurta waxbarno in lacagla-aan dadka wax lagu baro sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa dib u milicsaday xusuustiisa qaar ka mida qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu hoosta ka xariiqay in al-shabaab ay si gaara u beegsanayaan bahda waxbarashada khawaarijtu waxaad mooddaa si gaara inay u beegsanayaan bahda tacliinta laba kun iyo sagaalkii qaraxii koowaad hotel aan naga fogeyn oo halkan ku yaalla shaamow ardaydii iyo macallimiintii iyo waalidiintii jaamacadda banaadir iyo wasiirkii waxbarashada oo markaas jiray iyo wasiirro kale wasiirkii caafimaadka iyo wasiirkii dhallinyarada wasiirradaas iyo ardaydaas iyo macallimiintii iyo waalidkii waxay ku beegsadeen hotel shaamow saddexdii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo sagaalkii ma waxbay galabsadeen dadkaas qaraxii koowaad oo noocaasa ugu weynaabu ahaa kadib laba kun iyo koob iyo tobankii waxay beegsadeen hargaha iyo saamaha arday turkiga u socotay oo laga qaadayo shahaadooyinkii oo meeshaas ku diiwaangelinaysay ma waxbay galabsadeen laba kun iyo labaatan iyo labadii sannadkii hore maanta oo kale iyadana waxay beegsadeen sidaasi la mid ah wasaaraddii iyo waalidiintii iyo arday sooma moodid khawaarijtu si gaara inay u beegsanayso iyadoon dadka kala reebayn bahda waxbarashada maxaa la gudboon bahda waxbarashada ma inay cararaan baa la gudboon ma inay tahriibaan baa la gudboon ma inay gabbadaan oo dhuuntaan oo baqaan baa la gudboon maxaana la gudboon aarsi way aarsi see u aarsanaynaa waxaan sheegaynaa wix allaale wixii laga shakiyo ciidanka xoogga dalka iyo jihaadka socda waa la taageerayaa doolar nus doolar ilaahu kiilo bariisa allah ka dhigo dhar wax kastoo lagu taageeri karo ciidankeenna waa taageeraynaa mas-uuliyiinta maanta ka hadashay isu soo baxa ka dhacay isgoyska soobe ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulaahi maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marna maalin murugo maalin dhib badanay aheed ilaahay waa naga keeyey maalintii cadowgaani oo meeshaan dhibaatada ku samaynayey xilliga aan anugu imida waxay ahayd u malaymaa wax badan oo dad ayna iga soo horreeyeen waxaan rabaa horta runtii inaan u mahad celsha ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed u mahad celsha ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacaaya hal sanaa laga joogaa cadowgii magaalada daafayada joogay waa raacdeeyeen cadowgii waxaa u suurtogeli waayo inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu tacala inaan qaxmaha isqabsanno inaan dadaalno sanad kadib qaraxii sooba two ayaa waxaa muuqanaya in dowladda soomaaliya ay dagaal aad u xooggan la gashay ururka al-shabaab islamarkaana ay kala wareegtay deegaano badan oo ay al-shabaab horay gacanta ugu hayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena mid ka mid a hogaamiyaashii ka dambeeyey abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab guddoomiye hore gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa loo magacaabay madaxa xafiiska madaxweynaha ee abaabulka macawisleydaag sida ay baahisay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda soomaaliya haddaba dagaalka al-shabaab ka dhanka ah xaggee ayuu marayaa xilligan su-aashaas iyo weliba kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere uu weydiiyey mid ka mid a xildhibaanada ka qayb qaatay abaabulka dadka deegaanka kaasoo ah xildhibaan maalik cabdalla oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska v o a ee magaalada washington
alxamdulilah howlgallada socdo meel fiican ayay marayaan sida aad la socoto cadowgan waa cadow shan iyo toban sano ummadda soomaaliyeed hostage u haystay howlgalladiisana madaxweynaha ilaa kheyr ha siiyo uu markii uu imaaday horey ka bilaabay howlgalladana hadda meel fiican ayay socdaan sida aad la socoto asbuucii hore intuu guddoomiyaha baarlamaanka uusan usoo safrin dalkan maraykanka oo casuumaad rasmiga uu ka haystay wuxuu gaaray degmada xudur oo halkaasna laga furayo furin cusub oo cadowga lagala dagaalamayo marka howlgalladu in overall si fiican sidii la rabay si ka fiican ayay u socdaan ayaa aniga aaminsanahay waa gartay waxaa jira taageero ay dowladda soomaaliya ka hesho marka laga hadlaya dhinaca hawada dalka maraykanka iyo dalka turkiga arrintaasi kaalinta ay ka geysatay inaad la dagaalantaan kooxda al-shabaab inagoo og in si buuxda aan looga sifaynin gobollada dhexe soomaaliya
horta kow waa inaa muhiim inaa ogaano cadowgan aan la dagaalamayno waa cadow ku xididaystay fikiro iyo cilmi shisheeyana ay ku dhex jiraan su-aashaad haddaan ka jawaabo suboorka ee ciidamada dowladda ay ka helayaan xagga sare sida daroonada aad ayuu u saacidaa dowladda maadaama mararka qaar ay qotaan godad iyo boholo iyo underground ayay qotaan oo adag tahan in loo galo waa wax aad u saacido ciidamada dowladda iyo kuwa local community-ga oo oo garab ka garab dagaalama ciidamada dowladda waad sheegtay dadka bulshada ee ka garab dagaalamaya dowladda intee in la egbay wax idinku biiriyaan ama idin dhibaateeyaan marka laga hadlayo ciidanka qaranku inuu hawshiisa wato waxtar mise waxtar la-aan bal haddaad labadaba ma waxaad sheegaysaa ciidamada qabiilada ee ka garab dagaalamaya ciidamadaasu ciidamadaasu dowladda aad ayay u taageeraan oo waa dadkii deegaanka loogu yimiday hadday ahaato inay xogta la wadaagaan hadday ahaato inay dhaawacyada ay ay maaragtay ay ka saacidaan raashiinka iyo inay ka garab dagaalamaan ee ciidamadii ay mararka qaar ay uga hormaraan inay deegaanadaas ay garab ku siiyaan in laga xoreeyo cadowgan sidoo kaleetana marka la xoreeyo deegaanka inay deegaankii gacanta ay ku hayaan marka rool aad door aada muhiim u ah ayay ku leeyihiin waan gartay ugu dambayntii goormaad is leedihiin al-shabaab waad ka adkaan kartaan oo guulkama dambaysa ay ka gaari kartaan ugu yaraan marka laga hadlo wejiga koowaad ee gobolada dhexe ee soomaaliya runtii aniga fikirkayga waxaa waay al-shabaab waaba laga guulaystaba aniga aaminsanahay sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhammaad waana la arkay shabaab inaysan dalkan iyo ummadan soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenaynin oo aan ahayn burbur dhibaato iyo sumcad xumo ee ummadan u keenayso ummadiina final hurdadii way ka kacday marka anagu hadda waxaan bilaawnanaba post shabaab shabaab marka lasoo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba waxaan aaminsannahay in shabaab laga guulaystay
waagaag dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maalik cabdallah oo u warrameeyey wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere ra-iisul wasaaraha israa'iil ee benjamin netanyahu ayaa sheegay in dagaalka israa'iil ay kula jirta xamaas uu noqon doono mid dheer oo adag xilli uu ku dhawaaqay in israa'iil ay bilowday wejigii labaad ee dagaalka ay kula jirto mitiniinta xamaas ee marinka kasa iyadoo dhanka kalena madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay volker turk uu sabtidii shalay ka digay masiibo ka dhalan karta howlgallada ballaaran ee ka socda marinka kasa halkaasoo kumanaan qof ay ku dhinteen duqaynta dhinaca cirka ee israa'iil warbixinaan v o a qortay waxay noo soo koobaya ibraahim xasan daandurey kani waa wejigii labaad ee dagaalka hadafyadiisu ay cad yihiin in la burburiyo awoodda maamulka xamaas iyo tan milatari iyo in la haystayaasha la keeno guryahooda netanyahu ayaa sidaasi waxa uu u sheegay suxuufiyiinta habeenkii sabtidii waxaana uu wacad ku maray in lagu dadaali doono sidii loo soo badbaadin lahaa in ka badan laba boqol oo qof oo xamaas ay haystaan waxaannu joognaa bilow uun waxaan ku burburin doonaa dhulka korkiisa iyo hoostiisa ayuu yidhi netanyahu netanyahu ayaa ku celiyey baaqa israa'iil ee shacabka reer falastiin ee ah inay isaga guuraan waqooyiga marinka khaza iyadoo israa'iil ay xoojisay howlgalkeedii dhinaca dhulka ee aaggaasi khaza waxaa ku socday duqeyno joogto ah tan iyo waxyar uun kadib markii dagaalyaaniinta xamaas ay weerareen koonfurta israa'iil toddobadii oktoobar halkaasi oo ay ku dileen in ka badan kun iyo afar boqol oo qof oo u badnaa rayad xamaas ayaa ah urur ajnebiga oo maraykanku u aqoonsaday argagixiso admiraal daniel hagari oo ah afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil ayaa u sheegay wariyaasha subaxnimadii hore ee sabtidii shalay in duuradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeeyeen boqol iyo konton bartilmaameed oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala waqooyiga marinka khaza oo ay ku jiraan goobo dagaal oo dhulka hoostiisa ah iyo weliba kaabayaal kaleeto iyagoo dilay xubno muhiima oo ka tirsan kooxda wuxuuna sheegay hagari in dilkooda ciribtirkooda uu yahay horumar wanaagsan ee marxaladaha dagaalka una saalaysa ciidamada goobta dagaalka ka dhanka ah cadowga daciifka ah ciidamada difaaca israa'iil ayaa suu dhigay baraha bulshada ee ekis xalay saqdii dhexe inay duqeeyeen cisaam aburakaba madaxii xamaas ee dhanka hawada waxaana ay sheegeen inuu ka qayb qaatay qorsheyntii xasuuqii toddobadii oktoobar mas-uulna ka ahaa weeraradii dowladaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday fariisimaha ciidamada difaaca ee israa'iil xamaas ayaa sabtidii waxay ballan qaaday in si xoogan ay uga hortegi doonto weerarada israa'iil guutada alqaasim oo ah garab hubaysan ee xamaasa ayaa waxa ay sheegtay in dagaalyahanadoodu ay isku dhaceen ciidamada israa'iil ee ku sugan magaalada beyt xanuun ee waqooyiga bari ee khaza iyo aagga dhexe ee alburuj duqeymaha israa'iil ayaa waxa ay burburiyeen kaabayaasha isgaarsiineed ee khaza taasoo keentay xoog la-aan waxaana dadka ku nool khaza oo loo qiyaasay in ka badan laba milyan ka go-ay xiriirkii ay la lahaayeen caalamka intiisa kale madaxa xuquuqul-insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii shalayta waxa uu ka digay masiibo ka dhalan karaysa howlgallada ballaaran ee ka socda marinka khaza halkaasoo kumanaan ay ku dhinteen duqeymaha cirka israa'iil afhayeenka ciidamada israa'iil hagari waxa uu sheegay in israa'iil ay ogolaan doonto in baabuurta sida cunto biyo iyo dawo ay galaan khaza taasi oo muujinaysa inay suurtagal tahay hakad dhinaca duqeymaha gaarsiinta gargaarka ee xadka khaza iyo masar ayaa dib loo dhigayaa sidaasina waxaa sheegtay sabtidii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar waxaana ay sheegtay qabadaha israa'iil oo ay ku jiraan hababka baaritaanka ballaaran ee baabuurta iyadoo lasii marayo marinka rafax ee xadka masar iyo marinka khaza xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay jimcihii in iska horimaadka ka hor qiyaastii shan boqol oo baabuur maalin kasta ay u gudbi jireen dhanka khaza laakiin maalmihii u dambeeyey celcelis ahaan laba iyo toban baabuur uun ay gudbayaan maalintii
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay ibraahim xasan daandureye oo inoo soo koobaya warbixintaasi ay v o a qortay haddaba in kastoo colaadda u dhexaysa israa'iil iyo weliba xamaas ay meel qidhaadh marayso haddana waxaa dhinaca kale socda isku day ay horseed ka tahay dowladda qatar oo lagu doonayo in ugu yaraan lagu sii daayo dadka ra'yidka ah ee la haysto sida ay qortee wakaaladda wararka ee royters wadaxaajoodyada ay dowladda qatar ku dhexdhexaadinaysa israa'iil iyo xamaas si loo dejiyo dagaalka ka socda qasa ayaa sabtidii sii socday sida ay sheegeen ila wareed ka warbixiya wadaxaajoodyada walow israa'iil ay sii xoojisay gulufka ay ku hayso aaggaasi wadahadallada ayaan burburin balse waxa ay u dhacayaan hannaan aad u gaabinaya marka loo eego ka hor intaanay xaaladdu kordhin fiidnimadii jimcihii sida ay wakaaladda wararkii royters u sheegeen ila wareediyo magacooda qariyey xasaasiyadda wadaxaajoodyadu ay leeyihiin aawadood dadka deggan qasa ayaan haba yaraatee wax isgaarsiina lalahayn dunida inteeda kale sabtidii iyadoo diyaaradaha israa'iil ay ku garaacayeen bambooyin badan meelaha ay maamulaan ururka xamaas ee reer falastiin iyadoo taliyayaasha militariguna ay sheegeen in howlgalkii dhulka ee muddada lagu hanjabayay uu soo socdo dowladda qatar ayaa daaha dabadiisa ka waday diblomaasiyadda in ka badan saddex toddobaad iyaga oo la hadlayay saraakiisha xamaas iyo weliba israa'iil si loo keeno nabadda islamarkaana loo sii daayo dadka la haysto dhexdhexaadintooda ayaa toddobaadkii hore keentay in la sii daayo laba qof oo maraykana oo la haystay kuwaasoo ahaa hooye iyo inanteedii iyo weliba laba haweenoo da-ah oo u dhashay israa'iil israa'iil ayaa sheegtay in in ka badan kun iyo afar boqoloo qof oo badankoodu ay ahaayeen rayid ay dhinteen markii xamaas ay weerarka soo qaatay halka laba boqol iyo afar iyo labaatan qof oo kalena ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen kuwaasoo badankoodu ay baasabooro ajaaniba ka haysteen shan iyo labaatan waddan oo kala duwan israa'iil ayaa bambooyin la dhacaysay islamarkaana weerar ku qaaday qisa saddexdii toddobaad ee u dambeeyey howlgalladaasi oo aad uga xooggan kuwii hore iyadoo saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintuna ay sheegeen in weeraradaasi israa'iil ay ku dhinteen in ka badanna toddoba kunoo qof oo ah falastiiniyiinta ku sugan marinka qasa ee ay xamaas maamusho dalka qatar oo ah waddan yar oo hodan ku ah tamarta islamarkaana xudun u ah maalgashiga ayaa leh yoolal fogfog oo siyaasadda arrimaha dibadda waxaana xidhiir toosa la leeyahay xamaas iyadoo ay xafiisa siyaasadeeda ku leeyihiin magaalada dooxa ergada dalkaasi qatar ayaa sidoo kale hore gacan uga geystay inay dhexdhexaadiyaan kooxdan iyo weliba israa'iil halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka oo idinka soo gaadhaysa magaalada washington d c
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
waagaaga dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal bisha aan hadda ku guda jirno ee oktoobar dunida waxay u astaysay bisha wacyigelinta cudurka kansarka ku dhaca naasaha ee dunida sida ay sheegeen khubarrada caafimaadka soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu sida aadka ah ugu baahayo xanuunka haddaba maxaa sababay in cudurkan uu ku soo bato dalka sidee looga hortagaa mase jiraan goobo la tacaalo cudurkan oo ku yaalla gudaha soomaaliya su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doonaa doktar xuseen bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho doktar xuseen ayaa sidoo kale ah brofesor wax ka dhiga kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadda ummadda jaamacadda banaadir iyo jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho doktor xuseen abshir waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waan dhowahay walaal aad baad umahadsan tahay
bishan hadda dhammaadka ah ee oktoobar dunida iyo soomaaliyaba waxaa lagu xusay baraarujinta ama wacyigelinta xanuunka kansarka naasaha marka soomaaliya sanadkan sidee loogu xusay maadaama aad tahay dhakhtar ku takhasusay xanuunkan maasha allah walaal aada iyo aad baa sanadkan loo xusay waxaa sanadkan si mugla uga qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya qaybta cudurrada aan faafin waxaa la qabtay xaflad ballaaran oo wacyigelin ah oo khubaro badan ay kasoo qayb galeen dadweyne badan ay kasoo qayb galeen waxaa markhaati meesha ka ahaa oo kasoo qayb galay dad survivaris ah oo cudurka laga daaweeyey waddanka gudihiisa iyadoon dibadda loo qaadin oo cudurka ka badbaaday waxaa la qabtay intaas oo xarumood oo kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay wacyigelin muxaadarooyin waxaa la sameeyey oo maaragtay meelo kala duwan lagu qabtay muxaadarooyinkeena hadda weli way socdaan qaar baa hadda weli talaadada hadda mid ugu dambeysay jaamacadda ummadda ayaa qaban qaabisay oo aan ku qabanaynaa intaasoo dhan waxa weeye wacyigelin waxyaalaha kaleo la qabtay waxaa ka mid ah in maaragtay xarun la yidhaahdo sahan diagnostic center ay soo kordhiyeen raajada naaska oo three d ah midii ugu casirsaneyd oo ugu dambeysay oo jarmal ah oo shirkadda simins la yidhaahdo inay free uga dhigeen bishaas gabdhaha inay screening ama maaritaan oo ay maaragtay cudurkaasa inay waxa weeye u sameeyaan baaritaan free ah oo runtii waxa weeye dad badan ay uga faa'iidaysteen kadib markii wasaaradda caafimaadku ay ka codsatay sidoo kale xarumo kale ayaa jira oo ayagana oo nooba ay ka mid tahay oo maaragtay isbitaal kalkaal ay ka mid yihiin oo maaragtay iyo isbitaalaad kale oo ku deeqay baaritaamo waxa weeyaan free ah in dadka loo sameeyo marka sanadkan waxaan dhihi karaa waa sanadkii waxqabadka ugu fiicnaa waxaa si mug looga qayb qaatay ururka somali cancer society oo mar walba u taagan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan
doctor xuseen waa mahadsan tahay marka haddii aad noo faahfaahayso cudurka kansarka gaar ahaan kan naasaha ku dhaca haddii aad noo faahfaahayso sida uu ku bilowda iyo astaamaha lagu garto
walaal wuxuu ku bilowdaa sidiisaba naasku wuxuu leeyahay qayb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin ka soo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena marka tubooyinkaas oo qanjarka caanaha sameeya kasoo qaadahaya derbigooda ayuu ka bilowdaa unugyada halkaa ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa qaybna qanjarada caanaha sameeya ayay ka bilowdaan laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan marka hore gudaha iyo tubada ayay ku eg yihiin oo waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaana waxa weeyaan d c i s ama waxaweye doctor cell carcinoma insitu qanjarka markuu ku egyo una welid banaanka oga bixina lobular carcinoma insito ayaa afka ingiriiska lagu yiraahdaa markaas macnaha weli waa bilow weeyaan markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo markaas waxaa laleeyahay invasive ayaa laleeyahay ama mid duulaan qaaday weerar bu qaaday markaas wuxuu access u helayaa fursad u helayaa xididada dhiiga qaada xidiidada dhacaamada kala qaada layidhaa limfatic basaliska kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fagfag gaarsiinaya marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyeen buradaasi waa buro adag waa buro aan dhaqdhaqaaqayn waa buro shaybkeedu irregular uu yahay inta badan dhinaca midigta qeybta kore ee naaska halkaas ayay kasoo bilaabataa marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay waaya marka markii aad marxaladahaasi aragtaan maxaad kula talisaan qofka bukaanka ah a qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan burooyin waxa weeye iska sahlan buro miskiin waxay soomaalidu u bixiyeen ama benign waxa weeye breast humors majoritygu kansar ma ahan in taayar ee waxa weeye kansarkaa si loo hubsado waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas markii la ogaado in dhecaan laga qaado ama cad laga jaro la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin markii la xaqiijiyo wuxuu inay kansar yihiin waxaa la sameeyaa waxa la yidhahdo marxaladayn ama staging afka ingiriiska lagu yidhaahdo in la ogaado leebalka uu marayo leebalka afar leebal ayuu maraa kow iyo laba iyo saddex iyo afar leebal koowaad iyo labaad wuxuu ku egyahay naaska iyo waxaa laga yaabaa marxaladda labaad inuu qanjirada uu yaro taabto leebalka saddexaad qanjirada kilkisha ayuu ku faafaa waxa weeye waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo inuu waxa weeye xabadka uu ku dhego markaas waa leebalka saddexaad weeyaan laakiin weli intuu dhiigga raacay xubno fogfog ma tegin leebalka afraad waa markuu inta dhiigga raaco iyo dhacaamada uu xubno ka fogfog naaska uu gaaro sida lafaha oo kale sida maaragtay sambabada beerka maskaxda meelahaas markuu gaaro waxaa leeyahay marxaladda afraad waxaa loo yaqaano stage four marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale doctor xuseen waa mahadsan tahay marka soomaaliya maadaama aad aada uga warqabto xaaladaha kansarka ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha soomaaliya hadda kiisaska
waa waa runtii aada iyo aad bay u badan yihiin waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin xogaha marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay ay daabaceen publish gareeyeen waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen waddamada dariska nala ah sida etoobiya iyo kenya sida incideniskooda u yahay marka taas laakiin annaga xaqiiqadeena kama turjumi karto in badan waxay number one kansar bay ka dhigeen inuu yahay oo soomaaliya ka jira laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii dhowr kun in oo qof oo oo dumara soomaali ah inuu ku dhaco laakiin one percentage ama boqolkiiba hal oo ragga ka midana wuu ku dhacaa marka raggana wuu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ayay ka mid taha dumarka keliya ku dhacaa weliba midka ragga ku dhacaa wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca waa tahay marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan mana jiraan dad ka badbaaday oo soomaaliya lagu daweeyey haa walaal way jiraan oo hadeertaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeya sanad ka hor ilaa iyo hadda waan jakinay waxaba yaraatee kusoo noqday ma jiraan aad bay u ladan tahay aad bay u fiican tahay marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guulaystay marka daawada si baribad ahaana ayaan dibadaha uga keenaa waxaan raacnaa brotocoolada caalamiga ah daawada marka habka aan siinayno nooc labaad ayaa jira waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawadii loo soo qoray oo daawadoodii iyo brotocoolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada inta ugu badan indiya ayay ka yimaadaan ilmatel waxaa laga yaabaa lix bilood inay daawadu la rabo inay u socoto marka daawadii wakhtigaas dheerna ma joogi karaan marka waxay noola yimaadeen ayagoo daawadoodii wata dalka gudihiisa ayaan markaa daawada ku siinaa qaybna annagaa waxa weeye siina oo qaliinka ka hor ayaan waxa weeye daawada siinaa marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale daawada waxaan u isticmaalnaa inaan soo yarayno oo gaarsiino level two iyo level one inaan keenno si maaragta qaliinku uu u sahlanaado haddii level four uu yahayna qofku waxa weeye kimotherapy waxa haynba looma hayaba oo annaga maaragta nooca waxaa radiotherapyga la yidhaha ama shucaaca lagu gubo qalabkaas weli dalkeena lama keenin marka waxa keliya oona haysanno waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas kimotherapyga laleeyahay weeyaan
waa mahadsantahay doctor xuseen cabshir iigu jir khadka dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka gaar ahaan kan ku dhaca naasaha waxaa marti ku ah doctor xuseen cabshir oo ah brofesor ku takhasusay xanuunka kansarka sidoo kalena jaamacado ku yaala magaalada muqdisho ka dhiga qaybaha caafimaadka gaar ahaan cudurada gudaha oo uu qeyb ka yahay cudurka kansarka doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo
magacayga waa aadan ismaaciil axmed waxaan ku noolahay magaalada nairobi waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta sidee lagu ogaan karaa qofka inuu micnihii kansarka uu qabo mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo sidee qofka lagu ogaan karaa sidee looga hortegi karaa waa mahadsan tahay walaal waxa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayuu maaragta badanaa qofku uu aan caadi ahayn oo hore uun u isugu arki jirin oo kusoo korartay naaska ayuu isku arkayaa waa waxa ugu badan oo qofku waddamada kale adduunka dadku way isbaaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisoo isbedela bilmatalan ifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela oo sida maaragta maqaarka bumbeelmadoo kale u ekaada meel godan iyo meel dheer waxyaala maaragtay adiga saasa oo muuqaalkii iyo kalarkii iyo iftii iyo wixii ay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto annaga waddankeena markaas ka bacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba marka si looga hortegi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortagga ilmatel waxaa ka mid a cuntada cuntada oo mediterraneanka la yidhaahdo oo maaragtay cuntada brocesedka ay ku yar tahay waxyaalaha aada maaragtay looga dayriyey waxaa ka mid a cuntada brocesedka ama maaragtay la shiiday hilibka la shiiday daqiiqa la shiiday cuntada marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxaweye sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno khudaarta fiican miraha ayaa fiican marka mid waa cuntada midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay wakti hore ay guursan karto wakti hore inay guursato wakti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay haddii ay ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican waxyaalahaasoo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga tubaakada iyo wixii lamida waxyaalahaas inuu qofku ka dheeraado qofku inuu staresska iyo welwalka uu iska yareeyo qofku inuu hurdo fiican helo waxaa hadda soo kordhay vitamin d ga waxaan ogaanay walaal vitamin d ga dadka soomaalida badankooda inuu ku yaryahay waxaana maaragtay hadeertaan la ogaaday levelka vitaminka loo yaqaano vitamin d ga hadduu jirkaaga ku yaryahay inaan riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco marka waxa weeye waxaa la ogaaday lixdan ilaa iyo boqol nanogram merliter haddii maaragtay uu gaaro levelka vitamin d gaaga riskigu inuu yaraanayo laakiin hadduu levelkaa ka yaryahay marka qof kasta oo hadeertaan oo goobaha caafimaadka yimaada waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin d gaas dadka xataa dibadaha tagay oo maraykanka uu ka mid yahay survey markii lagu sameeyey dadkeena soomaalida waxaa la ogaaday inuu vitamin d goodu yar yahay marka waxa weeye arrintaas waa waa riski weeye waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga looga foojignaado waa mahadsan tahay profesor xuseen dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
raxmaani raxiim anigoo magacayga la yidhaahdo cabdirashiid aadan maxamed kala mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka kenya waxaan weydiin lahaa dhakhtarka maadaama cudurka kansarku yahay cudur halisa soomaalidana waayada dambe ku soo batay sidii hore aan arki jirnay waagaan da'da yaraa ma arki jirin cudurkaanoo dhif iyo qaliilu ahaan jiray ama oday hebela kansar qaba iyo waanu maqli jirnay laakiin hadda ilmo yaryaroo ku dhacaayo gabdho yaryaroo ku dhacaayo dad da'yaroo ku dhacaayo in badan aan la kulmay marka doctor waxaan ku weydiinayaa ma loo sababayn karaa in cuntooyinka aan isticmaalno ay sabab u tahay cudurkaa soo batay cabdirashiid uu mahadsan yahay waa su-aal waxa weeye jirta weyo xaqiiqo ah labada kun sanadkii sagaashan iyo kowdii markii waddanku uu dagaal sokeeyo galo burburay waxaa la ii sheegay dhakhaatiir talyaaniga inay dhakhaatiir soomaali u sheegeen oo yidhaahdeen mar dhow cudurka kansarka ayaa idinla in doona ee ma u diyaar garowdeen marka waa la yaabanayn bay yidhaahdeen markaas waxay ka hadlahayeen markaas wakhtiyadii hore cudur kansarku aad buu ugu yaraa soomaaliya hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aad ugu soo batay oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka laakiin soomaaliya waayeel iyo ma kala lahaan iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo lix iyo toban jira oo waxa weeye kansarka uu ku dhacayo gabdho waxaan haynaa labaatan sano aan gaarin oo kansarka naaska uu ku dhacayo marka waxa weeye waxaan aaminsannahay waxyaalaha isbedelay waxaa ka mid cuntadii waa isbedeshay cunto waxa weeye dhacday oo lasoo kontaroolin ayaa waddanka la keenaa sidoo kale daawo sidoo kale sunta cayayaanka beeraha sunta xoolaha waxyaalo badan oo chemicalisa oo aan la kontaroolin waxaa kaloo soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno weelal balastiga ama caaga ayaa hadda wax lagu cunaa wakhtigii hore weelashii traditionalka ahaa oo aan dhaqanka u lahayn oo ka samaysnaa qoriga ama jeega ka samaysnaa macdan ka samaysnaa kuwaas waa laga tegey hadda wax walba waxaa lagu cunayaa wax balastiga wax kulul markii lagu cunana weel balastiga waxa weeye khatar ayaa arrintaas waxa weeye ka jirta marka sidoo kale dad badanoo annagii naga mida waddamo kale ayay tageen oo caalamkii ayaan ku fidnay oo waxyaalihii ka jiray oo riskigii ka jiray waddamadaas ayaa waxa weeyaan annagu hadda aan exposed ku noqonay marka waa wax xaqiiqo weeyaan inuu cudurka kansar si aan innaba caadi ahayn uu ugu soo batay maanta qoys uu yaryahay uusan cudurkaas saameyn ku yeelan soomaaliya gudaheeda aad ba umahadsanta
adigaa mudan maadaama hadda aad ka dhawaajisay in cudurka uu aad ugu soo badanayo soomaaliya oo kiisas badan laga helay dhakhaatiirta la tacaalaysa iyo goobaha loogu talagalay ee khaaska u ahna ay ku yaryihiin marka walwal intee la eg ayay arrintaas idinku haysaa
aad bay walwal noogu haysaa waxaana ilaa iyo hadda aana haysan xarun waxa weeye u gaar ah center u gaar ah oo cudurkan kansarka lagula tacaalo ilaa iyo hadda waddanku ma laha cancer center weli ma haysano annaga hadda serviceka aan samayno ma dhammaystirna waxyaalaha naga maqan waxaa ka mid ah radiation therabyga ayaa ka mid a shucaacaas waxa cudurka lagu gubo qalabkaas ilaa iyo hadda waddanka lagama keenin boqolkiiba afartartan afartan kansaradu way u baahan yihiin qalabkaas in maaragtay waxa bilmatel hadda baresta kansarka oo kale marka la qalo waxaa loo baahan yahay qalabkaas in maaragtay lagu gubo meeshii la qalay si looga hortago cudurka inuu soo noqdo in badan in badan haddaan qalabkaas la isticmaalin soo noqoshada cudurku way badan tahay hadduu soo noqdona waa ka dhib badan yahay midka soo noqdaa kii hore oo bilowga ahaa daaweyntiisu way ka dhib badan tahay marka taas waxa weeyaan waa arrin jirta weeye dad badana waxaa jira dadaalla wada baaritaanmada waxaa naga dhiman waxyaalo waxaa jira naga dhiman oo u baahan waddanka in lasoo kordhiyo in kastoo la dadaalay oo maanta ilaa iyo toddoba xarumood ay ku taallo muqdisho oo lagu ogaan karo cudurkan oo aan wakhtiga hore jirin horumar weyn baa dhinacaas laga sameeyey balse weli waxyaalo qaarkood ayaa naga dhimal matal waxaa ka mid ah waxa la yidhahda receptor status ama maaragtay in la ogaado chemicalis uu naasku leeyahay gabdhaha qaarkood baa leh qaarkoodna ma lahan kuwa leh sida loo daaweynayo iyo kuwa aan lahayn daaweyntoodu farqi baa u dhexeeya marka taasoo kale baaritaamadaasoo kale waddanka hadda weli lama keenin oo lagu ogaan karo marka waxay noqonaysaa markaasoo kale indhakacabir in loo weye haddaan la ogeyn waxaa loo yaqaano receptor status aad ba u maadsanta waata ugu dambayntii eh, maxaa tale ah oo aad usoo jeeda lahayd dadka soomaalida ee ku dhegeysanaya gaar ahaan eh, dumarka isaga shakiya ama aanan isaga shakinin cudurka kansarka naasaha maadaama lagu jiro bishii wacyigelinta xanuunkaas
awalan waxaan usoo jeedin lahaa gabdhaha soomaaliya inay isbaaraan si maaragta cudurkan wakhti hore loo ogaado caalamka hore u maray wakhti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo erle isagoo ah breast cancer ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage isagoo ama lebalka saddexaad ama afraad maraya ayaa u badan gabdhaha soomaaliya arrintaas waxaa looga hortagi karaa inay xilli hore isbaaraan inay horta ay naaskooda la socdaan oo ay si fiican isku baaraan oo ay wixii ay ka shakiyaan oo aan caadi ahayn isla markii hore dhakhtar ay ka tagaan hadda waa la baari karaa waa loo xaqiijin karaa waddanka gudihiisa waa lagu ogaan karaa cudurkii inuu jiray in kale waxaan kaloo ogeysiin lahaa dumarka soomaaliyeed raajadii naaska lagu baari lahaa in waddanka la keenay iyadoo tiriidii ah noocay ugu casrisanaa muqdisho dhowr meelood ayay taallaa waa lasoo kordhiyey wakhti hore haddii ay tagaan gabdhaha soddon iyo shan jir gaaray iyo wixii ka weyn ayaa lagu baari karaa marka waxaa la ogaan karaa cudurka calaamadihiisi oo aan weli soo muuqan ayaa raajadaas lagu ogaan karaa farqi laba sano waxaa laga yaabaa raajada marka lagu ogaado iyo marka uu buro isku bedelo farqi laba sana inay u dhaxayso marka wakhtigaa hore marka la ogaado asagoo mirt masagada ah asagoo la eg haddii cudurkii la ogaado markaas hadda daaweyntiisu way sahlan tahay marka xilli hore dhakhtarka taga wixii aa ka shakisaan oan caadi ahayn isla markiiba isbaara wakhti hore isbaara si wakhti hore loo daaweeyo oo cudurkan looga guulaysto aad baad mahadsantahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor xuseen bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ee toddobaadkan waxaa sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna beledweyne ururka suxufiyiinta ee federation of somali journalists ama fesoj ayaa tababara magaalada beledweyne ugu soo xidhay labaatan dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo xirfadda saxaafadda ku cusub ururka fesoj ayaa sanadkan boqol iyo labaatan weriye ku tababaray lix magaalo oo kale ah kismaayo baydhabo muqdisho beledweyne dhuusamareebe iyo weliba garowe xogayaha guud ee ururkan isutaga saxufiyiinta soomaaliya faarax cumar nuur ayaa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane uga warramay tababarkaasi ay qaateen wariyaasha beledweyne
magaalada beledweyne waxaan ku qabanay tababar ku saabsan saxaafadda oo la siinayay dhallinyarada da-da yar ee sanooyinka u dambeeyey kusoo biiray saxaafadda oo ka kooban labaatan qof oo gabdho iyo wiilalba leh marka tababarka maadaama xirfadda ay ku cusub yihiin wuxuu ku saabsanaa waxa la siinaya waxay ahaayeen wax beysiga amaba asaasa maaragtay oo la xiriira xagga sharciyada ee saxaafadda la xiriira anshaxa marka laga hadlayo anshaxay ku shaqeynayaan shaqadooda la xiriira iyo sharciyada saxaafadda oo xeerka saxaafadda hadda maaragtay muxuu ahaa la ansixiyey ee maaragtay weli qodobadiisna wax ka dhimayin laakiin oo keeni kara in muxuu ahaa ay wax ka ogaadaan sida saxaafadda u shaqayso iyo qaababka maaragtay laga rabo tan anshaxan waxay ku xidhan tahay shaqadoodii iyo maaragtay si u howlgelayaan iyo waxyaabaha ka imaan kara oo u sahlaysa inay shaqadooda si fiican u gutaan tababarada aad bixinaysaan ma saxaafadda oo keliya dadka baraysaan mise waxaa jirto waxyaabo kale mar haddii isaga aad tababarteen haddana wixii waajib lagu leeyahayna barid sidaasoo kale ma jirtaa dabcan saxaafadda marka aan hadda qeybtan waa qeybtan dhallinyarada laakiin saxafiyiintii hore usoo shaqeyn jiray oo kale tababaradan siina waxaa ka mid ah inaan sanadkan waxaan qabanay tababaro oo xiriira oo lixda magaalo oo waaweyn maaragtay aan ku qabanaa jiray saddex goor aan ku qabanay magaalo walba saddex goor aan ku qabanaa jirto waxayna ahaayeen tababaradaas tababaro la xiriira waxaan isku dhex tababaraynay wariyaasha iyo dadka naafada wariyaasha iyo dadka dhalinyarada wariyaasha iyo dadka la heeb sooco marka intaasoo dhanba weliba tiro badana qeyb marka waxay noqonayeen dadka la heeb sooco markaas wariyaashana muxuu qeyb ay noqonayeen waxyaabaha laga faa'iido waxay ahayd in ay isdhex galaan ay xiriir kala qaataan ay caqabadaha maaragtay wariyaasha ka haysta inay la kulmaan dadka la heeb sooco inay meesha ku ogaadeen oo qolada unka naga taakuleynaya waxaa kaloo jiro qeyb idina la xiriirta dadka naafada wariyaasha naafada wariyaashna oo igana gooni ahaa oo iyagana tababarkaan siinaynay ahaa inay urur ay ka tirsan yihiin inaan muxuu ahaa aan kobcino oo ka dhigno dad gooni u istaagi kara hadhowdi marka naafada wariyaasha maaragtay idaacadahay ka shaqeeyaan gobolladay kala joogaan kulanada aan soo keenayna kuwa kalena waxaan soo gelinayna online aan soo gelinayna si maaragtay qayb uga noqdaan marka kulano maalina kulano laba maalmooda wax saasaan qabanayna tababarada aad samayseen sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka wariyaal aada u tiro badan ayaa sidaa noo sheegtay aad tababar u samayseen marka ujeeddadii laga lahaa oo ahayd in wacyigooda iyo heerkooda waxbarashada isbedel nooceebaa ka muuqdo ma dareenteen in wax iska bedeleen
tababarada gudahaad marka lagu jiro saddex maalmood horta waa ku yaraanaysaa laakiin waxaan ku dhammaystirayn waxaa waaye inaan group whatsapp u samayno oo aan nala soo xiriiraan shaqooyin aan u dirno oo maaragtay oo muxuu ahaay ka soo jawaabaan waxyaabaha ay qoreen ay nagala tashadaan mararka qaarkood hadda maxamed waxaan ku dhammaynay tababarkoo kale mar dhow aan ku qabanay oo la xiriira arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo wariyaasha ay muhiim ahayd inay tababar u qaataan mid kale guri waan ku qaban doonaa isagana insha allah marka waxyaabaha maaragtay oo aada xiisaha walaa waxay ahaayeen in iyagana aan kasoo qayb gelinay dad environment ka shaqeeya deegaan ka shaqeeya volunteersa dadkaasa waxay ahaayeen iyo wariyaash markay isdhex galeen iyagaa is wareysanayay waxaa laga wareysanaya dadka environmentka ka shaqeeya matalan greenland association oo badda iyo maaragtay badda badanaa jamcayaash ka shaqeeyo yaa wariyaasha waxay weydiinayeen meesha ku su-aalahayeen sida ay ay sanado uga shaqeeyaan meeshaas iyagoo volunteer ku shaqeynaya waxyaabaha ay la kulmaan caqabad haddii jirto oo muxuu ahaa ay ku keentay in subax walba badda ku kalahaan meeshaas nadiifiyaan waxaa kaloo sameeyaan dhirayn ay sameeyaan dhiraynta ay sameeyaan cidda lacagta siiso maarta marka wax fiican maarta oo dad xataa dhegeystayaas uga soo baxay ayaa jira marka ma daynino marka tababarka ciddaan siino ma dayno waxaan siinaa gruubkaas aan sugu keennaa sheeko cusub haddaan helna laftigana oo u dhignaa haddaan rabno in waxyaabo kale inay qoraan aan ka rabno waa u dhignaa oo kasoo jawaabaan dhahan ee kasoo hadlaan waxaa jira marka intaas dheer waxaa waaye qofkii doona oo wariyaasha ka mid ah oo aan aragnay qaar badan oo maaragtay aada maaragtay noo soo dhaweeyey oo maaragtay tababarada ka faa'idaysto oo haddana na soo weydiinayo sheekaan rabnaa inaan sameyno angaladaan ka geli karno inaan naga caawisaan rabnaa ilaa xafiiska inay yimaadaan sabuurada xafiiska noo taalla marka waa meeshaan ku sharaxnaa wixii aan u baahno oo iyagana ay u baahan yihiin marka fursad kale waayo maaragtay oo aan in meel laisugu yimaado qarash kale la raadiyo aan u baahnaynoo xafiiska lagu dhameeyo iyo talooyin telefoonada laisku weydaarsado whatsappka lagu shaqeeyo howl badan waay maaragtay saxafiyiintana marka annagana micnihii aan aan rabno inay inay ku kobciyaan aqoontooda
wagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa xogayaha guud ee urarka suxufiyiinta soomaaliya ee fesoj faarax cumar nuur oo magaalada badweyne ugu warramaya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane haatanna dhegeystayaal gabagabada idaacaddayn marayna ayaa aynu ku wada nasanno dhinaca heesaha
armuudii hal jacayl naftayda doogashada idilaa cishqigo armuudii hal jacayl naftayda duugashada hadduu huwalmi duugta dhigay caruur waxanaygu daraa qabrigay dadaxshayo diiwaanka diiwaanka armaangala hadduu huwalmi duugta dhigay armaanaygu daraa qabrigay dadaxshayo diiwaanka diiwaanka armaangala daymoy anigoo ku jecel naftaydana aan doowayn armadiga doorsataayo cidladaygu dayrisaayo dhaqaysta meelo kale daymoy anigoo ku jecel naftaydana aan dooway armadiga doorsataa cidladaygu dayrisaayo dalxiista meelo kale danteenna adaahayo kaladaan ku daynayaa ado adooway diilnaxaya qalbiga raxmadii gabto danteenna adaahayo kaladaan ku daynayaa adooy dirnaxaya qalbiga raxmadii gabto dogiguu noqdaa inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisaa dogiguu noqdaa minaan dooriga mudnayn armay dantu caawisaa markii dunta loogu xidhay armaad abadaanadadocdaada ka yeelataa hadday hodan diidaro markii dunta loogu xidhay armaad anadaanada docdaada docdaada ka yeelataa annoo ku daacado jidhkayguna ku doonayo gudnaha dabar kuugu xidhay armaadaxdii doorisaayo dawaqta meelo kale annoo ku daacado jidhkayguna ku doonayo gudnaha dabar kuugu xidhay
wagaag dhegaystayaal heestaasi dabacsan ee coodkiisaynagu soo gaadhsiinaya maxamed siciid cabdi b k ayaa ugu dambaysa idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idi leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adan ku daynaya